habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen arbaco ah bisha may ee sanadka labakuniyolabaaaankana waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah qodobada aad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbadii ay maanta jeediyeen qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo shan iyo tobanka bishan lagu ballansan yahay in doorashadeeda ay dhacdo
bismillahi raxmaan raxiim xildhibaan maalig cabdalla ka soo galo hirshabeelle maanta oo hadal jeedinta ay ka socoto baarlamaanka
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho
afar saac iyo toddoba daqiiq marka ahayd shaksi isku soo xidhay walxaa qarxa oo nafti halliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday gawaaridii taagneed jagboyntiga gawaaridaasoo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab golaha baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ayaa maanta waxaa hortegay labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo khudbado ka horjeediyey labada aqal ayaa u ballansan in shan iyo tobanka bishan mey oo ku beegan maalinta axadda ay doortaan madaxweynaha soomaaliya laakiin maanta ayaa ka mid ahayd maalmaha khudbajeedinta musharaxiinta iyadoo mid kasta oo ka mid ah uu soo bandhigayay qorshayaashiisa afarta sano ee soo socota haddii ay doortaan waxaana sidoo kale berito dhici doonta maalin labaad oo ilaa iyo sagaal iyo toban musharax oo kale ay khudbad ka horjeedin doonaan golaha shacabka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaana dhageystay khudbadihii musharaxiinta dadka tartamaya waxaa ka mid a laba madaxweyne oo hore iyo madaxweynaha hadda uu wakhtiga kasii dhammaanayo iyadoo sidoo kale musharaxiinta uu kujiro ay ku jiraan ra-iisul wasaarayaal hore booliska soomaaliya ayaa maanta sheegay in toddoba ruux ay ku dhaawacmeen oo qaar ka mid a ciidanka ay ku jiraan qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo warar kale oo soo baxayana ay sheegayaan in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in qaraxa oo uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey lagu bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo taagnayd bar ciidan oo ku taala agagaarka kilomitir for ismiidaamyaha ayaa sidoo kale la sheegay inuu si gaara u bartilmaameedsaday gaari uu saarnaa jenaraal garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo meeshaasi marayay sidoo kale dadkii goobta kaag dhowaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada wardhiigley saynab xaabsey oo iyadana mid ka mid a ilaaladeeda uu ku dhintay markii uu qarax dhacay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maanta sheegay inay caddahay inaysan jirin fursad heshiis nabadeed looga gaari karo dagaalka ka socda dalka ukraine laakiin wuxuu ballanqaaday in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aysan marnaba ka rajaa dhigi doonin sidii ay markaasi u samayn lahayd in lasoo afjaro colaadda ka taagan dalka ukraine isagoo ku sugan magaalada vienna islamarkaana uu weheliyo madaxweynaha dalka austeria ayuu guteres sheegay in qaramada midoobey ay samaynayso wax walba oo karaankeeda ah oo ay naf ku badbaadinayso islamarkaana lagu fududaynayo daadguraynta iyo gargaarka bini'aadanimo guteres ayaa intaasi ku daray in dagaalka uusan weligii sii jiri doonin waxaana uu sheegay inay jiri doonto mar un in laisugu yimaado miiska wadahadalka taasoo uu rajaynayo suurtagalnimadeeda in heshiis la gaaro iyadoo la raacayo axdiga qaramada midoobay hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo saraakiisha ukraine ay sheegeen in ciidamada ciidamadooda ay guulo ka gaareen xogoga ruushka islamarkaana ay dib uga qabsadeen magaalada karkheef oo ku taala waqooyi bari ee dalka ukraine halkaas oo weeraro xoogan ay ka socdeen tan iyo intii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku hayo ukraine weerarada rogaal celiska ah ee ukraine ayaa la sheegayaa inuu caqabad ku noqday dardarta weerarada ruushka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan dalkaasi iyada oo qabsashada magaalada karkiif iyo deegaanada ku dhowdhow ay sheegtay tatina butjenko oo ah sarkaal u hadashay ciidamada ukraine dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in guulaha ciidamada ukraine ay gaarayaan ay si tartiib tartiib ah dib uga saarayaan xooga ruushka inta badan karkheef iyo deegaanada ku dhowdhow dhinaca kale aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka ayaa xalay ansixiyey kaalmo afartan bilyan oo dollar ah oo isugu jirta hub iyo gargaar bini-aadanimo taasoo loogu talagalay in ukraine looga caawiyo sidii ay isaga difaaci lahayd ruushka madaxweynaha ukraine zeleniski ayaa isna ka mahadceliyey kaalmada uu ka helay dalkan maraykanka dhegeystayaal warkeenii dunida waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan markale dhegeystayaal magaalada muqdisho labada gole ee baarlamaanka waxaa maanta hortagay ilaa iyo labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha labada aqal ayaa dhageystay musharaxiintii kusoo bandhigay halkaasi qorshayaashooda afarta sano ee soo socota wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed oo joogtay halkii ay khudbadaha ka jeedinayeen ee teendhada afsyoni ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay markaasi mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a xildhibaanada ku sugan howlka iyo weliba waxaa sidoo kale ay ka waramaysaa sida ay u dhacday khudbad jeedinta musharaxiinta halkan aan ku suganahay teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho waxaa ka socda hadal jeedinta musharaxiinta isku diiwaangelisay doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya labaatan ka mid ah sagaal iyo soddonka musharax ee isdiiwaangelisay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa maanta khudbadahooda ka horjeedinaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya halka sagaal iyo tobanka musharax ee kalena ay khudbadahooda jeedin doonaan maalinta berito ah guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad dalka oo shalay soo saaray jadwalka hadal jeedinta musharaxiinta ayaa musharax walba waxa ay siiyeen shan iyo toban daqiiqo oo uu ku soo jeedinayo sooyaalkiisa iyo waxyaabaha lagu dooranayo iyo ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta sida caadada u ah waqtiga ay doorashada gelayaan waxaana muuqatay in ay aada isugu dhowaayeen khudbadaha musharaxiinta oo ilaa iyo hadda ay hadleen dhowr iyo toban musharax inkastoo meelaha qaar ay aada ugu kala duwanaayeen siyaasadda arrimaha dibadda midda gudaha amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa v o a ugu waramay siday u arkaan hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxyaabaha ay musharaxiinta ay aada ugu kala duwanaayeen waxaana hadalada xildhibaanada ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim xildhibaan maalig cabdalla ka soo galo hirshabeelle maanta oo hadal jeedinta ay ka socoto baarlamaanka waxaa ilaa iyo hadda aan dhagaysanay khudbadaha musharaxiinta kulley waxaa igu aada ii soo jiitay laba xildhibaan laba musharax oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo u taagan xilka aaminsan in dalkan loo siman yahay oo dadka ka dhexeeyo qofka muwaadinkana oo u leeyahay xaq inuu u tartamo xilkuu doono marka khudbadahooda dhan waa isku mid kullina waxay leeyihiin isbedel isbedel isbedel siyaasadeed ayaa la rabaa annagoo haddana ogeyn madaxweyneha hadda xilka hayo asiguna uu slogankan uu soo dejiyey marka isbedelka ha la wada aado waa waxaan aada ugu faraxsanahay in ay soomaaliya ay tahay ay biseyl siyaasadeed gaartay oo qof walba fikirkuu rabo iyo slogankuu rabo uu dejisan karo aad baa mahadsantahay xildhibaan maali
magacaygu waa xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf mudana ka tirsan baarlamaanka kooiyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta waxaan soo xaadirinay goobjoogna u nahay dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaa hadda tiro shan musharax ayaa khudbadahooda naga horjeediyey weli waxaa socda khudbadihii waxaan u imanay hoolka oon usoo xaadirnay inaan khudbadahooda dhegeysanno qiimayno fahanno aragtiyada ay ka aaminsan yihiin federaalismka wadahadalada somalilan iyo soomaaliya wax kaqabadka xagga amniga iyo argixisada siyaasadda dhaqaalaha arrimaha dibadda kadib xildhibaanada ay qiimeeyaan cidda ay isleeyihiin dalkan waa hogaamin kartaa waxaa xusid mudan in warbaahinta guud ahaan ay dibadda ka joogeen goobta hadal jeedinta musharaxiinta ay ka socotay iyagoo sheegay in guddiga ay gebi ahaanba u diideen in gudaha ay u galaan marka laga reebo s n t v iyo weliba t v isaga markaasi warbaahin guud ahaan bixinayay lifeka warbaahinta ama tviyada qeybahooda kala duwan waxayna ka hadleen xaaladii ay halkan kula kulmeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faysal cumar xaashi waxaan ka mid ahay wariyaasha wakaalada warka ee royters ee saa ka soo qaybgalay saa ka yimid hoolkii doorashada ee afisoni saaka abaari waxaa nimid toddobadii aroornimo iyo barkii baa nala keenay meeshaan markii u horreysay waxaa naloo diiday inaan gebi ahaanba usoo dhawana teendhada adigu calaayataxaam ka dambe waxaa nimid teendhada albaabkeeda hore waxaana la ogeysiiyey inaan gudaha wariyar loo ogoleen si tabin karin telefishinka qaranka gudaha ku jira layir iyo hong kong t v labaas t v baa live tabinaysa saxaafadda intiina kaloo dhan waxaa layidhi haddaad ahaan lahayd international iyo local intuba bannaanka inta aadiin t vyada gidarada ku xiran ka daawda annagu meeshaan umaanima inaan ciyaar daawano ama championship daawano meeshaan waa doorashadii dalka waa masiirka ummadda soomaaliyeed waxa meeshaan ka jira inay xalaal iyo xaaraan yihin inta inaan tegnaan rabnaa in la sheego inaan daacado u dhacday inaan doorasho ka dhicin in la boobay inay si daacado u dhacday laakiin maanta ayadoo hadaljeedinta ay tahay ayaa gebi ahaanba waxaa naloo diiday inaan ka qayb galno ninka maanta oo hadaljeedinta noo diiday berri oo ay doorasho dhacaysa muxuu samayn doonaa marka go-aanka u dambeeya annagu maanta kolley waxaan fariin u diraynaa guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe isaha dalka u sareeya arrintan inuu soo farageliyo cadaalad maahan hadalka wariyaasha kadib v o a waxay la hadashay guddiga xubno ka tirsan maxamed ibraahim macalimow xildhibaan macalimow oo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ka tirsan ayaa v o a weydiisay su-aal la xiriirtay eedeynta wariyaasha ay u jeediyeen guddiga iyo sababaha keenay in warbaahinta laga hor istaago aad iyo aad runtii waa arrin la dejiyey oo nidaamka guddiga doorashooyinku ay dejiyeen in la xakameeyo dhammaan dadka soo gelaya maaragtay hoolka oo runtii way aragnimo laga dhexlay tii guddoomiyaha marka waxaa la xadiday dhammaan dadka soo gelaya meediguna dadkaasuu qayb ka yahay qoladii brotocoolka soo gelaysaa la xadiday martidiyaa la xadiday cid walba oo meeshan imaanaysay ayaa la xadiday si doorashadu maadaama arrin qaran ay tahay dadku ay si wanaagsan ula socdaan dadka dibadda joog oo dhan ay la socdaan sidaa darteed waa arrin guddigu go'aamiyey ee ma aha qof gaarana ma samayn anigu ma samayn cid gaarahoo kale oo samaysayna ma jirto oo lagu eedaynayo ammaanka guud ee magaalada muqdisho ee si aad ah ayaa loo adkeeyey ciidamo aada u fara badan ayaa la dhigay wadooyinka kuwaas oo baarayay dadka iyo gaadiidka inkastoo meelaha qaar aan loo ogoleen dhaqdhaqaaqa walow maanta qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo sababay khasaare kala duwan
hadday u mahadsan tahay saynab abuukar maxamed ayay ahayd dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay doorashada soomaaliya mar uu maanta ka qayb galay munaasabadda ama qalinjabinta dufcaddii koowaad ee barashada dastuurka iyo wadaniyadda somalilan warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay sagaal mustafa xasan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay doorashada dalka soomaaliya ayaa sheegay in maalinta doorashada loo asteeyay ee shan iyo tobanka mey ay tahay maalinta s y l ee dhalinyarada islamarkaasina labadani maalimood aanay ahayn kuwa isgelaya madaxweynaha oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxauu yidhi hal qodob dalkan soomaaliya bisha shan turkeeda ayay u asaysteen inay madaxweyne doortaan inay soortaan inay nabad galaan allah ka dhiga ogu ducaynayna oo ay nabaddu madaxweyne u wadan yihin laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa shan iyo tobanka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyo weli waxay ka hadlaan waan ka hadli doonaaye inaynaan dib isu soo sheegan shan iyo tobanka may maxay tahay shan iyo tobanka may waa maalintii s y l asaasay kabacdii waxay u bixiyeen maalintii dhalinyarada labada magacee ay ku beegeen iyo tamaanta madaxweynahooda meella taariikh iskagama yeelan waana ka bareereen dhanka kale madaxweynuhu isagoo la hadlaya dadka ka soo jeeda somalilan ee jooga muqdisho ayaa waxauu yidhi niman dadka somalilan u dhashay ee halkan iyagu magac ku ahaa ee qaarkood wax ka tareen ay qaarkood jaamacaddan wax ka asaaseenay ka dhiseen ee aabbayaashooda magac iyo taariikhdan ku lahaayeen ee intay tegeen xamar yeli waxaan nahay waxaan matalaynaa somalilan oo baarlamaankaanu golaynaa oo waanu codaynaynaa marar baad soonaysaa tobanba qiyaami baana joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaasoo caalim baa joogto diinta la akhriya xadka la akhriya intaasaa wanaagga la isfarayaa qolinay haddana ka dhaaliyey iyo ka dooranaya iyo ka uu codka siinaya ma waxa ogyihiin qofka somaliland ka tegay ee baarlamaanka tegaya inaanu cidna mataliyo nin caqligiisa iyo guuri ahaansi u shaqo tegay xataa jaaliyad maaha kaa ninka doortay isaga damiirkiisu kaa siiyey iyo ka ogolaaday ee doonaya inuu masiirkiisa ka taliya horta waa dameer iyo laba saar wax isma dhaaba qolada ay doortaan waxa ka soo gaara codkaa somaliland iyo walaal somaliland ba halka joogtana dhibaatada ka gaadhana annaga nooma eersadaan oo somaliland waa xadhashay ma idhaahdaan kuwa somalilan ee ka mid yihiin kuwa jaamacaddan xaarxaaday ee asaaskeeda ahaa ee aabbaho tacliinta ku suuta yahay ee maanta xamara intuu keligii tegay qofkaasi ole maantana madaxweynaha ka dooranaya anigu miirqal maadku isagana ceeb bay ku tahay waalidkii uu ku gafay qaranka somaliland ku gafay isaguna meel xumuusdhay sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
iyadoo magaalada muqdisho ay ku jirto diyaargarowga doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa isgoyska kilomitr for waxaa ka dhacay qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey sida afhayeenka booliska soomaaliya uu sheegay hal qof ayaa ku dhintay toddoba kalena way ku dhaawacmeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow sida booliiska soomaaliya ay u xaqiijiyeen warbaahinta hal qof oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa ku geeriyooday toddoba kale oo rayadu badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta barqadii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa jugtiisa laga maqlay meelo badan oo kamida magaalada muqdisho waxaana uu ka dhacay meel ku dhow iskoyska kilomitir afar gaar ahaan bar kontarool oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifitaax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qofka isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu beegsaday gaari uu watay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga dowladda soomaaliya hase ahaatee wuu ka badbaaday
afar saac iyo toddoba daqiiqo markaa ahayd shaksi isku soo xiray walxaa qarxa oo naftihaliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday gawaaridii taagneed jagboyntiga gawaaridaasoo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa jenaraal garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado balse gaarigoo ahaa baabuurtaan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka wuuna caafimaad qabaa wax dhibayna ma jiraan waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofoodoo la kala geeyey isbitaal madiina iyo digfeer oo ilaa hadda dhaawacii kale waa la raadina sababtoo ah magaaladu qaybo ka mid ah xirneed aaweed labada isbitaal oo furnaa la aadi kara labadaasay ahayn labadiina waxaa laga soo xaqiijinaya toddoba qofood oo dhaawaca yaala waxaan rabaa bulshada soomaliya inaan u xaqiijiyo waxaa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dawlo ama xarun ay ku shaqaysa hay-ad dawladeed ama askar ay ka shaqaysa maanta inay tii soo dhaaftay waxaa xaqiiq idinku filan haddii barihii kontaroole laga xidhay bulshadana loo fasaxa inay waddooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro in jagboyntii laga kontaroolayo bulshada soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba jagboyntigaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexeeyaan dadka oo ay waraystaan jeekimaan in shaqsi naftii haligaha ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada soomaaliyeed dhibaateeyo taasi waxaa caddayn kuugu filan toddoba qofoodoo rayid ah oo bajaajlayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan shakhsiga naftii haligaha ah wuxuu rabay gaari inuu daaqadda qabsado maadaama u bulet bruuf ahaana waa u suurtageli weysay janankana waa caafimaad qabaa wax dhiba broblema ma qabo waxaan rabnaa keliya inaan bulshada soomaaliyeed u xaqiijino nimankan waa isweyddiiyaan nabaddiidka way iswaraystaan waxay isweyddiiyaan dadka soomaaliyeed maxaa dhegtooda dhibaysa dadka soomalied dhegtooda waxaa dhibaaya qaraxaa yeeray iyo qofaa dhintaa dhibaysa haddii annaga maa samayna waaye marka waxaa caddayn kuugu filan middaas in maantay goob shacab loogu adeegaayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududay bulshada soomaaliyeed si ay safarkooda u sii wataan intii ay socoto doorashada ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahayd qaar ka mida dadka qaraxa ku waxyeeloobay ayaa xaaladooda caafimaad aada looga dayrinaya waxaana mid ka mid a dhaawacyada eheladooda ay ii sheegeen in xaaladiisu ay tahay mid aada u liidata maalinta birrina la qorsheynayo in dalka dibaddiisa xaalad caafimaad loogu qaado qaraxan ayaa maanta ka dhacay muqdisho xilli wadooyinka qaar loo xiray hadaljeedinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolada ku yaala koonfurta soomaaliya oo ay caasimadu ka mid tahay kusoo badanaya dadka isku soo xira waxyaalaha qarxa ee beegsada madaxda dowladda askarta iyo xarumo kale oo qaarkood ay yihiin kuwa ganacsi waxaana qaraxyadaasi ay galaafteen nolosha dad badan cabdicasiis barrow v o a muqdisho
magaalada abudabey ee dalka isutagga imaaraadka carabta waxaa ku geeriyootay xaawo cabdi samatar oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo madaxweyne soo ahaa intii u dhexaysay laba kun iyo afar ilaa iyo laba kun iyo sideedii warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
xaawo allaha u naxariistee iyo weliba qoyska reer cabdulaahi yuusuf aada ula soo shaqeeyay oo lala xirayba cabdulaahi yuusuf xilligii uu etoobiya lagu xiray daahir mire jibriil oo ahaa agaasimihii guud ee madaxtooyada xilligii cabdulaahi yuusuf waxa weydiiyey bal dadka qoyska iyo caailada codkooda isagoo ku hadlaya bal tacsida u dirayo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun marka ugu horeysa ilaahay ha u naxariisto xaawo cabdisamatar oo ahayd marwadii koowaad ee dalka soomaaliya oo ahayd xaaskii cabdulaahi yuusuf axmed dhammaanteen waxaanu tacsiyeynaynaa xaawo cabdisamatar in ilaahay jannadii ka waraabiyo ilaahay inuu naxariist u naxariisto waxaan kaloo tacsiyeynaynaa afartee dhalinyarada ahayd oo ay xaawo dhashay axmed cabdulaahi yuusuf maxamed cabdulaahi yuusuf khadiijo cabdulaahi yuusuf iyo maryan cabdulaahi yuusuf waxaan kaloo tacsiyeynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo marwo xaawo cabdisamatar ama yaqaanay ama ka warhaya ama hadda xataa aan ka warhaynin maqaamkeeda soomaaliya iyadoo marwada koowaad ahayd inay maaragtay xusuustaan dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad usoo ducaysaan marwo xaawo cabdisamatar oo ugu soo ducaysaan ilaahay inuu jannada geeyo inteena kalena ilaahay inuu inoo ka daba naxariisto inuuna dhammaanteen samir iyo iimaanna ka siiyo
taarikh ahaan maxaad ka xusuusataa taariikhdii xaawo cabdisamatar ilahay unaxariista ilaahay u naxariisto xaawo cabdisamatar xaawo cabdisamatar waxay dhalantay sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii cabdulaahi yuusuf waxay isguursadeen lixdan iyo shantii afar caruura bay dhashay waxay ka shaqayn jirtay markii hore ciidamada waxay xogeyn u ahayd madaxweyne ku-xigeenkii soomaaliya cali samater markay cabdulaahi yuusuf isguursanayeen waxay ka soo shaqaysay wakaaladda filimada waxay kaloo ka soo shaqaysay howlaha guud laakiin waxay dhibaato weyn oo xagga halgankaa soo martay intii cabdulaahi yuusuf xiraa oo lix sano ku xiraa soomaaliya lix sanana ku xiraa alambaqa oo aan la xiraa anigu intaasna intii jabaadda la ahaa iyo intii cabdulaahi xiraa labayo tobankaa sano iyo ay la balanbalaysay caruurteeda afartee caruur ahayd markii dambana ay ku dambaysay dalka canada ay ku dambaysay ilaahay jannada ha ka waraabi xaawi cabdisamatar waxaa kaloo yaqaanay oo ka mid ahaa dadkii la shaqeeyey xukuumaddii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed iyo dowladdii ka dambeeyaba ambasador abshir xasan abshir oo isaguna taasi diraya
halka waxaan uga dirayaa taari tacsi qoyska ay ka baxday xaawo cabdi samatar waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto aniga waa aqaanaa familiga oo dhan baan garanaya si fiican baa u wada aqaanaa wiilasheeda iyo gabdhaheeda aniga waxaan ku xasuustaa halka waagaan joognay imbagaati aan joognay waxay ahayd qof dadka isu keena waxaan ogahay oo si fiican aan u xasuustaa inay ahayd maaragta qof dhaho dadka istagaashan iyo maaragta yah oo siyaasadda isku diidan ayadaa isu keeni jirtay anigu horta intaasaan ku aqaanay ilaahayna ha u naxariisto aad ayaad u mahadsantahay ugu dambayntii aan ku celiyo agaasimihii guud ee madaxtooyada ee daahir mire jabriil bal qaabka loo aasayo marxuumadda weli horta faamiligii ay marxuumaddu ka baxday baa talada gundhigeeda iska leh hadday doonayaan in si qarannimada loo soo qaado oo la keeno soomaaliya oo cabdulaahi yuusuf oo gaalkacyo ku aasan dhinaciisa lagu aaso iyo hadday doonayaan in lagu aaso imaaraadka horta waxaanu uga dambaynaynaa faamiliga iyo talada iyagaynu uga dambaynaynaa dalka soomaaliya iyo gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa dadka puntland oo xaawo cabdisamater xurmad iyo sharaf weyn u hayay waxaan rajaynayaa inay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan haddii la damco markaas in meeshii cabdulaahi yuusuf ku aasnaa iyadana lagu aaso saasaan rajaynaya aad ayaad u mahadsan tihiin ambasador abshir xasan abshir iyo daahir miro jabliil agaasimihii guud ee madaxtooyada xilligii cabdullaahi yuusuf yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
wariye ka tirsanayd telefishinka al-jasiira ayaa toogasho lagu dilay iyadoo tabinaysay weerar ay israa'il ku qaaday magaalada janiin ee daanta galbeed ee la haysto wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeyey falkaasi ciidamada israa'il halka israa'il ay sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in labadaasi qof ay haleeshay rasaasta falastiiniyiinta warbixin ay ka qortay wakaalada wararka ee a f associated press waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray wariye ka tirsanayd al-jaziira ayaa toogasho lagu dilay iyada oo tabanaysay weerar israa'iil ay ku qaaday magaalada jenin ee daanta galbeed ee la haysto wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeya falkaasi ciidamada israa'iil halka israa'iilna ay sheegtay inay jiraan caddaymo muujinaya in labada qof ay haleeshay rasaas ay fureen falastiiniyiinta shareen abu akle oo ahayd haweenay weriye ah oo falastiin ka soo jeeda oo caan ahayd kana tirsanayd baahinta afka carabiga islamarkaasina haysatay dhalashada maraykanka ayaa la tuugtay oo dhimatay waxir kadib cali samuudi oo isna weriye kale ah oo falastiini ah ayaa waxaa la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladiisuna ay wanaagsan tahay kadib markii xabad looga dhuftay dhabarka shabakada fadhigeedu yahay khatar ayaa waxa ay joojisay baahinteeda si ay u shaaciso dhimashada shareen abu akle war qoraal ah oo lagu soo bandhigay khadkeeda ayaa waxa ay ugu baaqday beesha caalamka in ay cambaarayaan oo ay la xisaabtamaan ciidamada israa'iil ee sida bareerkaa u bartilmaamistay oo dilay jaalkood waxaan ballan qaadaynaa inaan maxkamadayno dembiilayaasha si sharci a si kasta oo ay isugu dayaan inay qariyaan dembigooda oo aan horgeyno cadaaladda ay al-jasiira ku tiri bayaan ay soo saartay milatariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay la kulmeen weerar culus oo lagu furay rasaas xooggan iyo qaraxyo xilli ay ka howlgelayeen jiniin kadibna ay ka jawaabeen waxaana milatarigu sheegay in ay baarayaan dhacdada ayna eegayaan suurtagalnimada in suxufiyiinta ay rasaaseeyeen debley falastiiniyiin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali benet ayaa sheegay in iyadoo lagu saleynayo xogta ay hore ururiyeen ay jirto fursad weyn oo falastiiniyiinta ah kuwaas oo si ba-an u rasaaseeyey ayna ahaayeen kuwii sababay geerida nasiib darrada ah ee suxufiyaddaasi israa'iil ayaa sheegtay inay soo jeedisay in si wada jira baaritaan loogu sameeyo meydka laakiin maamulka falastiiniyiinta ayaa diiday dalabkaasi maamulka falastiin oo ka taliya qaybo ka mida daanta galbeed ee la haysto islamarkaasna israa'iil kala shaqeeya arrimaha amniga ayaa cambaariyey waxa ay ku tilmaameen dembi naxdin leh oo ay geysteen ciidamada israa'iil shareen abu akla oo konton iyo kow jir ahayd ayaa waxa ay ku dhalatay jeruusalem waxaanay u shaqaynaysay aljaziira tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii iyadoo si joogto ah u soo tabin jirtay guud ahaan wararka ugala soo tabin jirtay dhulka falastiiniyiinta muuqaalada dhacdada ah shireen ayaa waxaa la arki karaa iyadoo xidhan jaakad buluug ah oo si cad ay ugu qoran tahay kelmadda saxaafadda samuudi oo ahaa soo saaraheeda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p inay ka mid ahaayeen koox toddoba weri ahayd oo u baxday inay soo tabiyaan weerarada subaxnimadii arbacadan maanta ah waxaana uu sheegay in dhammaantood ay wateen qalabka ka hortagga ah oo si cad ay ugu calaamaysan yihiin inay weriyaal yihiin kadibna ay soo dhaafeen ciidamada israa'iil si ay askarta ay u arkaan oo ay u ogaadaan inay halkaasi joogaan brigadir genaraal ran koshef oo ah taliyaha ciidamada israa'iil ayaa u sheegay raadiyaha ciidamada in labadaba ay wateen kaamarooyin ayna taagnaayeen meel u dhow debley falastiiniyana waxaana uu sheegay in debleydu ay ahaayeen dad aan xirfad lahayn oo argagixiso ah kuwaas oo rasaas ku riday ciidamadeenna ayna u badan tahay in ay ku rideen sidoo kale weriyaasha safiirka maraykanka ee israa'iil tom nidis ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray inuu aada uga murugooday markii uu ogaaday geerida shareen abu akle waxaana uu ku baaqay baaritaan dhab ah isagoo sidoo kale xaqiijiyey inay tahay muwaadin maraykana
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo nala socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka associated press halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka uga doorka roonaa magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka bilaabatay hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo lagu ballansan yahay inay dhacdo shan iyo tobanka bishan mey labaatan musharax ayaa labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hadallo ka horjeediyey iyagoo usoo bandhigayay qorshayaashooda afarta sano ee soo socota ee ay codka kaga raadinayaan labaatanka musharax ayaa dhammaantood waxa ay u badnaayeen hadaladooda kuwo ay ku soo jiidanayaan xubnaha baarlamaanka qorshayaasha ay soo bandhigayeen ayaana u badnaa mid ay ku sheegayeen in ay wax kaga bedelanayaan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka ayaa dhegaystay dhinaca kale qaar ka mid ah saxaafadda ayaa waxa ay ka cabanayaan in maanta loo diiday badankood inay gudaha u galaan sida ay qaar ka mid ah wariyaasha u sheegeen idaacadda v o a oo mikrofonka la dhex gaaday waxaana ay ka walwalsan yihiin hadaljeedinta maanta loo diiday in ay kasii adkaan doonto maalinta doorashada madaxweynaha berito ayaa sidoo kale sagaal iyo toban musharax oo kale oo isdiiwaangelisay ay hadallo ka horjeedin doonaan labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya magaalada muqdisho oo hadaljeedinta musharaxiinta ay ka socoto ayaa geesta kale waxaa maanta ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa kaas oo uu ka fuliyey agagaarkaas goolska kilomitr for qofkiisi soo miidaamiye ayaa beegsaday bor kontarool oo lagu baaro gaadiidka u socda garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ismiidaamiyaha ayaana si gaara u bartilmaameedsaday jenaraal garabey oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya balse wuu ka badbaaday sidoo kale dadkii meesha maraya ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada wardhiigley saynab xabsey oo v o e u sheegtay in mid ka mida ilaadadeeda uu ku dhaawacmay afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa v o e u sheegay in ilaa iyo toddoba qof ay qaraxaasi ku dhaawacmeen xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maanta sheegay inay cad tahay inaysan jirin fursad heshiis nabadeed looga gaari karo colaadda dalka ukrein laakiin wuxuu ballan qaaday in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aysan marnaba ka rajaadhigi doonin islamarkaana ay diyaar u yihiin inay sameeyaan wax walba oo ay awoodaan si loo soo afjaro colaadda isagoo ku sugan magaalada vienna ayuu guteres sheegay islamarkaana uu weheliyo madaxweynaha dalka australia in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay sameynayso wax walba oo karaankeeda ah oo naf lagu badbaadinayo islamarkaana lagu fududaynayo daadguraynta dadka guteres ayaa intaasi ku daray in in dagaalka uusan weligiisa sii jiri doonin islamarkaana uu rajo ka qabo in la helo fursad nabadeed oo miisga la isugu yimaado dhegeystayaal warkeenii dunida ee koobnaana waa nageynta agaakalkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay wakhtigan abaaro ba'an oo waxyeello u geystay dad iyo duunyaba haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka soomaalida yayse mas-uuliyadi ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo doctor faarax cabdikariin xirsi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynayaa baasto haddii aan ku hormaro waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaaddii shacbiga soomaaliyeedba iyada ayuu saaran yahay waxna waa wax shacbigu uu qaban karo waxna waa waxaan shacbigu qaban karin shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarkaa ee dowladda lagu taageerayo ayidaaddeeda garab istaagga la shaqaynta waxaasoo dhamme shacbigaa laga rabaa laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin hay-adda toor faarax bismillahi raxmaan raxiim xasan waa ku salaamay marka labaadna mister baasto ayaan salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno soomaaliya hadda kow oo ma ahan in abaara ay ka dhacaan inta la xusuusto ilaa lixdan iyo afartii laga soo bilaabo inta waayahan u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo abaaruhu way dhacayeen weliba waxaa la ogaaday tobankii sanoba abaar xoogan inay waddan ku dhufato markii lixdan afartii dhacday haddana toddobaatan iyo dhowrkii ama toddobaatan afartii waatii ay dhacday oo aada loogu gurmaday haddana xiliyada tobankii sana way dhacaysay sideetameeyadii sagaashameeyadii ilaa laba kun koo iyo tobankii ilaa hadda labada kun labaiyo labaatanka la joogo abaart marka waxaa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegto ah soomaalida guud ahaan la rabay inay cashar ka bartaan oo cashar ay ka qaataan wax tabarud diiday waa jirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arin yani markii loo eego badiilkeeda aan la heli karin baasto maxaad ku sababeynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira arrintaas waxaan ku sababeynayaa laba sababood waa midda koowaadee xilliga roobku uu da-ayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha webiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalkaahi ay biyahaas u cabaan ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii soomaaliya mar hadday biyihii badda ay ku socdaan marna ay hirqinayaan oo magaalooyinkii barakicinayaan wax ka faa'iidaysiya oo la sameeyo hal tuulaana aysan jirin dowladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkani waa dal xoolaade xoolahaasi jiilaalka biyola'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanaya xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaalla ma ahan dal sanca technology caalamiga gaarayna ma ahan boqolkiiba soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqato labaatanna waa reer magaal labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato saasaa soomaaliya u jeysanta marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii soomaaliyeed xoolo dhaqata yihiin waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dowladdii aysa fiirin ikhtisaadiga ugu weyne dalku leeyahy inuu xoolo yahay iyo dalka waxa la xukumayana dad uu yahay labadiiba ay abaari baabi'inayso dowladdiina aysa wax qabanayn masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dowladdu sababteeda leedahay doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga ma ku raacsan tahay runtii walaalkii mister baasto arrintaas waa ku khilaafsanahay tusaale sanaan hadda sheegnay abaarta soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya keliya hadda kama jirto laakiin waa abaar ka jirta geeska afrika dhulka soomaalida ama oromada ee etoobiya abaar xoogan ayaa ka jirta oo weliba ka daran mid hadda dowlada soomaaliya jamhuuriyada somaaliya ka jirta sidoo kale gobolka waqooyi beri ee kenya ayana abaar xoogan ayaa ka jirta marka saas daraaddeed mushkiladda mushkilad caama oo geeska afrika ku habsatay laakiin haddaan usoo laabano jamhuuriyadda soomaaliya dowladdu waataan sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay samayso waa inay horta cadayso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiiba jirto dowladduna waa samaysay waa tii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray mar walbana uu mutaabaceeyo oo uu isugu yeero shir joogto ah asagoo ka dhagaysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan ayadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii wasaaradaheedii iyo qeybaheedii ayana ay shaqadii ay u taagan yihiin labo waxaan ogsoonnahay oon kala soconnaa macnaha saxaafadda in maalgoboleeda lafteedu ay maaragtay dadaallo xoogan ay ka wadaan xataa ay ka fekerayaan mustaqbalka says usoo laalaabaan abaartan farsamooyinka looga hortegi lahaa inay diyaariyaan oo xataa lagu fikray calafkii xoolaha xataa in la beero oo si hadda jubbaland ay daraasad ay soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha caws oo maarata aan horey uga jir jirin waddanka in la beero oo la baahiyo marka wax agga xagga dowladda ku maqan ma jiraan laakiin waa masiibo rabbaaniya oo u baahan in si miyiir qabta oo maarata iskaashi ku jiro in loo wada wajaho dowladda dhexdeed way ka wadaa laakiin hadda waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliya lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maaragtay taageera soomaaliya ayaguna inay labalaabaan maaragtay dadaala loogu jiro intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeen
taasaan ku dhaafno dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xasan kaafi qoyste markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysa maryan maxamuud bare maryan qalinjo oo nairobi nooga soo dirtay
dunida ayaa toddobaadkii dhowaa loo dabaaldegay maalinta saxaafadda xorta ah barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa aan ku eegayaa soomaalida iyo dumarkooda sida ay qayb uga yihiin saxaafadda xorta ah wax soo saarkooda iyo weliba mararka qaar laga yaabo caqabada ay la kulmaan waxaana igala qaybgelaysa caayisha caagani oo muddo ka soo shaqaysay saxaafadda madaxa bannaan ee gaar ahaan ku taala magaalada nairobi caasho waxaad muddo ka shaqaynaysay warbaahinta soomaalida afka soomaaliga ku hadasha ee nairobi degan waxaad ka warantaa bal caqabadaha iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay la kulmaan xiliyada shaqada si gaara gabdhaha maaragta qaxootiga ku ah wadankan oo kale shaqadii laga rabo wadankii laga yaabo inay ku cusub yihiin shuruucdiisii iyo arrimahaas aada umahadsan tahay maryan waa arin aada muhiim u ah taas in laga hadlo marka laga hadlayo gabdhaha wiilasha oo kale gabdhaha aaday ugu nugul yihiin marka ay joogaan wadan qurba ah oo hadana wadankoodai ahayn haddana gabdha ay yihiin haddana ay shaqeynaan inkastoo shaqadii ay ka wada dhexeysa rag iyo dumarba haddana si gooni iyo dhibaatooyin fara badana gabdhaha ay kala kulmi karaan dhanka sharciga oo kale dhanka shaqooyinka oo kale daruufaha nolosha oo kale waxyaaba badana gabdhaha soo wajahayo oo halkan lagu soo koobi karin noloshana aaday ugu adkaanaysaa mar haddii gabadha familigeeda isla joogin meel qurbaa joogto haddana shaqadoonna ay tahay saxafiyadna ay tahay marka bulshada loo eega xataa fara kaga godan halkaasi oo waxyaaba badanaa lagu tuhmaya marka arrimaha way iska fara badan yihiin laakiin gabdhaha inta badan eego arrimahan ku jiro waa gabdho yacni u dhabar adeego soomaalida waxay tirahdaa waxaad damar sameynayso waa inaad aad ka dhabaysaa mar gabdhaha waxay ku taagan yihiin hadaf ah waxaan maadaama ay lugta mar la galeen inay shaqadan dhamaystirtaan ee adeegoodii iyo firfircoonidoodii gabdhaha soomaalida lagu ogaa ee ku wataan ay meel uga soo baxaan
marka la eego caqabadahaas oo kale oo xagga bulshadii iyo meeshay ka shaqeynayeen iyo ay ka haysta marka laga soo tago marka aragtidoo kale dhanka wadankii aanan ahayn wadankaagi marka aad ka shaqeynaysid iyada laftirkeeda dhinacaas maxay caqabadahay kala kulmaan sideese intay uga dabaashaan ay shaqadooda u gutaan marin waa mahadsan tahay gabdhaha horta hore inta badan hadda lamaba sheegin dalad gabdho oo isku xiran oo qaxooti ah ama oo yacni iscaawiyo laakiin shaksiyan haddaan caash ahaan haddaan iskagala hadlo marka aad meeshan joogtid way adag tahay waxyaaba badanaa lagu xijeynayaa oo idaacad haddaa ka shaqeynaysid meeshan soomaaliya ma ahan waa kenya waa wadan sharciyeysan sharciga lagaa rabaa oo saxaafadda ah waxaa lagaa rabaa inaa luqadii taqaano inaa yacni kursooyin badan oo saxaafadda kamid a aad haysato inaa wax soo saar leedahay waxyaaba badanaa yacni haddaad soomaaliya kala joogtid oo kaleeto wadankaagi waaye luqadaadi hooyaa lagu wada hadlayaa inkastoo loo baahan yahay markii media lagawada laga wada shaqeynayo qofka inuu luqada ka dhisan yahay haddana way ka duwan tahay wadankii iyo wadankaana markii la joogo waxyaabo badan ay uga duwan tahay marka gabadha waxaa laga yaaba gabdhaha qaar inay tanaasulaan ay saxaafadda iska daayaan ay ka tanaasulaan shaqadii saxaafadda adeeg ay adagta awgeed ama caqabado fara badan oo soo gaara awgeed adigoo kale intii aad shaqeynaysa hadda shaksiyan muddada aad shaqeynaysay maxaa dhihi kartaa hal iyo labo caqabado waa la kulma adoo wadankan ku cusubaa shaqooyin laga yaaba inaad bilowday oo saxaafadda ah laga yaaba wixii aad inaad jeceshahay aa qabatid aa rabtid haddana waxyaabahaas dhibaatooyinka aas aa sheegtay oo kale ay kaa hor imaadeen sidee uga dabaalatay oo aad dhihi lahayd gabdhaha kaa dambeeyana wadadaa mara mari waa mahadsantaa horta alxamdulilah wax caqabada horta kala kulmay male hadafkeygu wuxuu ahaa aniga ani ahaanteyda caasho markaas ka waramo inaan weriye noqdo weriye waa noqday wax badanaa saxaafadda ku jiray waxyaabo badanaa la kulmay yacni waxyaabo yacni oo yacni oo saas u badan ma jirin laakiin waa galay gudaha u galay ma dad badanaa ku bartay dad badanaa isku baranay dhibaato baran badan waa arkay laakiin wixii markii aad dhibaatada aragto oo aad ka cararto ka laabato unbaa dhigi kartaa dhibaataan ark waa ka carara laakiin dhibaatada ana ujeedo aan galay lugahala galay oo ka dabaashay meel fiican aan ka gaaray welina heerkeedii ku jira oo kama aana bixin saxaafadii waan ku jiraa weli laakiin waxaan samaystay waxaa la dhahay goronyada xalla markii waxaa la ugaarta goronyada waxaa la markii ciyaar ay ciyaarayaan dugaaga kaleeto ciyaarta lugbi ay la gashaa lugta kalemidan kuusoo wada waayo waxaan arkay inaad hadda ganacsi samaysay oo maqaayad weyn maasha allah oo aada u kala socota ayaan hadda kuugu imaaday ka waran maxaa adigoo lugna kula jirta maaragtay saxaafadii lugna ganacsigaas oo u baahan wakti badan iyo maxaa la yiraahdaa inaad dultaagnaato ayaad haddana gashay sidee arrimahaas ugu kaa qabteen waa waa waa adayg badan baa la dhihi karaa soo maa aada u weyn inta badan hadda dadku waxay ugu yiraan gabadha weriyaha oo maqaayada furatee waa magaca adiga kuwa baxo horta wax walba ilaahi subxaana watacaala suurtageliyey laakiin wax walba adeegay u baahan tahay markaan kuleeyahay goriyadu markay ciyaarta lugta kale dee xumaata way kala baxdaa een saxaafadda way iska weyjiye badan tahay mar shaqo waa heli kartaa marna waa weyn kartaa laakiin markaa shaqada weyse waxaa la rabaa meelaa ku tiirsanaatida la rabaa keliya maaha saxaafadii dadaa waxay u maleeyaan meediyaha in lacag laga sameeyo meediyaha waa midi laba af leh lacagna waa ka samayn kartaa mana ka samayn kartid marka waxaa u doorbiday maadaama hore loo yeri dadka dada lacag haysan istraashi kaa dhiganayaan saa lacagu raadiyo aa maqaayad u furay oo lacag ku kasbado marka arintaana way ii suurta gashay waan sameeyey dad badanoo aniga dhegeysto wariyaal ah dad badanoo isla shaqeynaa iraahda wariyaal ah maqaayadeeda imaado oo kastamka oo cunto ka cuno dad badanoo aniga dhegeysan jira oo codkayga maqli jirana way imaadaan maqaayad si aniga ii arkaan maqaayadan cuntooga cunaan marka waa arrin aad u wanaagsan mar haddaad magac bulshada dhexdeeda ku leedahay magacaaga inaad ka faa'iidaystaan waa wanaagsan inta badan marka saasaan ku abuuray ganacsigaas ganacsiyo kalena sii abuuraan jeclahay saxaafadina kama aana bixin oo waxaan jeclahay weli inaan jil dambu hadda dhalanayo codkayga isii maqlaan oo iyagana aan yacni aan barnaamijyo kaleeto ama idaacado kale ama tviyo kale oon ka shaqeeyo haddii markaa janis uu ii saamaxo hadduu ilaha idmo marka waxaad leedahay in idaacaddii iyo warbaahintii adoo ku jirta hadda sanadeedaba waxaa inta badan kaa arki jiray warbaahinta muuqaalka oo kale telefishinna inaad ka shaqayso dhinaca kalena inaad bulshadii xagga maaragtay aad ka shaqayso ganacsigiina way fudud ah
aad u weyn way wanaagsan tahay arintaasi waxay ku wanaagsan tahay arinta inaad ganacsi samaysato waxay ku wanaagsan tahay maadaama dadki ay ku yaqaanaan maryane oo yacni saxaafaddii aad ku jirtay haddii aad ganacsi samayso way ku fududaanaysaa inaad bulshada la xiriirto because ganacsigu waa xiriir sooma mediahiyaan ku jirtaa oo yani waxa social media ku jirtaa waa lagu ogaanayaa inaad ganacsi furatay yani dadka kugu xiran aba kaa badanbo adoo macaamiil kasban karo oo wixii marka magacaagii saxaafadda waxuu kuu soo jiiday inaad tan maqaayadan uga faa'iidaysato oo aad dhaqaalo badan samayso aad u weyn marka magacii aan sameeyey oo la raba maanta mediahina lacag uga keeno waxaan gelay waxaan geliyey ganacsigaas oo lacagta keenayo marka caqabadaha marka gabdhaha markay la kulmaayaan gabadha markay shaqada keliya ee barato wariyanimo oo wax kale aysan qaban karin caqabaday la kulmaysaa maryane caqabadii la kulmaysa waxay tahay maanta hadday shaqadii wariyanimo weyso meel ay ku tiibsato malahan maanta shaqadan aad shaqaynaysid waa weyn kartaa yacni laga yaabay inay shaqooyin kale sii doortaan oo ay dalbadaan ay sii xaraystaan inay helaan way u fududdahay laakiin inta isbeyska u dhexeeyo caqabaday tahay guriga hadda caasha caagane saxaafadda maxaa dhihi lahayd gabdhaha maaragtay saxaafaddu waa wax marka ugu horeysaba qofku jacayluu jecelya ugu soo biiro ma ku dhiirigelin lahayd gabdhaha naga dambeeya mise waxaad dhihi lahayd war waa meeshu waa hooga ka jooga maya ma dheheen hoog waa ka jooga qof walbo wuxuu haminayo oo hadduu wariyo qofka inuu noqdo rabo waxaan leeyahay hore u soco waa gaaraysaa macalin iskuol ii dhigo oo maamulo iyo ayaa wuxuu dhihi jiray man jada wajada waman zaraca xasada ninkii abuurtaa wuu goosanayaa haddii adi maanta aad wax aad samaysato oo waxaan aad dadaalkeedii bixiso juhdigeedii waa gaaraysaa waa ka midho dhalinaysaa marka ani waxaan dhahay markaan dhahay waryaa noqona reerkeenu way ugu qoslaayeen yaa ku dhegeysanayeen adawri marka markii dambe oo wariya aa noqdana waxaa la dhahay warkii guriga ila joogtay la tagta meediyaha marka saxaafadda haddii adii hami kugu jira ee taa kaa dhex guuxayo waa noqonaysaa dadaalkeedan aad la imaato wax soo saarna aad leeda taalanti ah oo u dhalatay ah aadna barato mogtaa saxaafadda iska galmaa dakhtar maanta qof iska noqon kara malahan marka dadka waxay maadaama media maanta qof walba uu wariya iska noqday anaga meesha u shaqeynayna dadka u shaqeynayna imtixaamadan laga qaaday waana la tijaabiyey waxaan lagu doortay waxtarkeena haddaa wariyaal nahnay maanta qof aan wariye ahayn oo la imtixaamin ama saxaafad soo baran wari iskama noqon karo saxaafadda ruul iyo qaynuun ay leedahay sharci lagu shaqeeyo waxaan leedahay si ay bulshadana wax faa'iido le ugu gudbiyaan ayakana nafsadoodiina ay si sharaf loogu shaqaystaan naftooda waxa taraan oo hay soo dhisan marka hay soo dhisaan warbaahinta dad badanay u baahan tahay dad badanay u baahan tahay waana dee waad aragtay dad badanoo wariyaala dad ganacsiga ku biirayaan dad siyaasada ku biirayaan siyaasadaas lafteeda ma laga yaaba mustaqbalka inaad ku biirta adiga maadaama la yiri wariyaasha iyo siyaasiyiintu dhinac bay isaga xiran maryane haddii soomaaliya qof iyo cod la noqon lahaa waxaa huba haddaan madaxweyne isu soo sharaxo maadaama qof shacbiyad leeyahay oo maanta codkeyga kusoo bixi lahaa aftahnimada aan dadka qaar dheerahay awgeed isma faaninaayo sidoo kale waa mahadsantahay intaa inoo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono haddii aan laydmo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay maryan qalanjo oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska v o a ayaad nagala socotaan dhinacii cayaarahana kulan weyn oo ka tirsan fiinaalka kooba itaaliya ayaa la cayaarayaa caawa kulankaas ayaa u dhexeeya kooxaha muruqa weyn ee yuventus iyo inter milan labadan kooxood ayaa isugu soo haray fiinaalka kooba itaaliya kooxda inter milan ayaa waxa ay dooneysaa inay ku guuleystaan kooba itaaliya iyagoo hubanti la-aan ay ka hayso inay ku guuleysan karaan horyaalka sereaga oo kooxda ac milan ay ka horkacayso inter milan ayaa u baahan in ac milan laga badiyo si ay horyaalka u qaadaan laakiin ka hor waxa ay caawa doonayaan inay koobka qaadaan sidoo kale yuventus oo labadii sano ee lasoo dhaafay aan horyaalka siraaga ku guuleysaninna waxay dooneysaa in kooba itaaliya ay faraha ku qabsadaan yuventus ayaa kaalinta afraad kaga jirta horyaalka siraaga loogamana baranin sanadihii lasoo dhaafay inay kaalmahaas galaan dalka ingiriiskana kooxda manchester city oo shalay la wareegtay weeraryahanka cusub ee haalan oo kaga soo biiraya kooxda brucy dortmond ayaa caawa la ciyaareysa kooxda wolverhampton wonders manchester city ayaa waxay dooneysaa inay dib usoo ceshato hogaankii dhibcaha ay ku haysay premier leaga oo ay ka dhigmaan tahay laba kulan oo keliya haddii ay caawa badiso hogaanka ayay dib ula wareegi doontaa haddii laga badiyana liverpool ay isku dhibco noqon doonaan taas oo horyaalka xiise usii yeeli doonta wararkeena ciyaaraha waa naga intaa v o a ayaad naga dhegaysanayseen markana kaalmihii heesaha
heestaasi kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xaraga ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo